subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniina taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha julaay ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysaneysaan moojada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood iyo sidoo kale dhegaystayaal dunidao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdiiyo barhkii subaxnimo idaacadda saakana waxay halkan idinkala socotiin doona aniga ah cabdixakiin maxamuud shirwac wagaag dhegaystayaal raallihada taariikhduna waa sagaaliyo tobanka bisha julaay ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waa sideed iyo tobanka bisha julaay ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah urur samafalo ay sameeyeen dad soomaaliya oo qurba joog ah oo qayba ka qaata taakulaynta abaaraha ka jira gobollada soomaaliya barnaamijyo badan ayaa sameen laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin gobollo badan ayaa dad ku baaba'een xoolo uga dhinta marka wixii awooddeena ayaan jecelnaha sanad walbo waxaan qabanaa labiiyo tobanka bilood bil walba gobol ayaan tagnaa gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ay ka jira ama dhibaatada ayaan wax ka qabanaa haddiina ururka alfatarasatiim anigoo ku hadlaya dhammaan iyo xubnahooda
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal beeleedyo ka socda dalka suudaan oo ay dad badani ku dhinteen magaalada toronto ee waddanka kanada oo iyadana lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha toddobaadka soomaaliya iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan saaka iyo weliba caalamka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xisbiga mucaaridka ee dalka bakistan ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuurey dalkaasi cimraan khan ayaa xaabsaday kuraasta doorashadii axaddii ka dhacday gobolka dalkaasi ugu dadka badan ee bunjaab taasoo dhabar jebin xuno ku ah isbahaysiga dowladda islamarkaana suurtagal ah in ay dhabaha u xaadhoco dadweyneo deg dega in la qaado xisbiga cimraan khan ee b t i ayaa ku guulaystay shan iyo toban ka mida labaatanka kursi sida ay xuseen natiijooyin aan rasmi ahayn oo uu tabiyey raadiyoga dowladda bakistan iyo weliba telefishinada madaxa bannaan xisbiga p m l n ee ay iska soo horjeedeen ee ra-iisul wasaare shehba xasan shariif ayaa isaguna helay afar kursi halka kursiga soo harayna uu ka helay musharax madax bannaan waxaana sidaasi shir jaraa'id oo xalay xilli dambe ay qabteen ku xaqiijiyey xisbiga ra-iisul wasaaraha ciidamada ammaanka ayaa qiiqa dadka ka ilmaysiiya ku rideeyey banaanbaxayaal dibadbaxyo ka dhigaya axaddii dalkaasi suudaan caasimadiisa khartuum kuwaasi oo ka soo horjeedaya militariga dalkaasi hogaamiya iyaga oo sidoo kalena dusha ka saarayay mas-uuliyadda dhibaatada ka bilaabantay gobolka blue nile in ka badan soddon qof ayaana ku dhintay halka boqol kalena ay ku dhaawacmeen dagaal dhex maray qabaa'il halkaasi dega kaasoo toddobaadkii hore ka dhex bilaabmay labada qabiil ee xawsa iyo weliba fang kuwaasoo ku nool gobolkaasi ku yaala koonfur bari dalkaasi iyadoo sidoo kalena uu u dhow yahay gobolkaasi xadka uu dalkaasi la wadaago etoobiya waxaana wararkaasi sheegay mas-uuliyiinta suudaan iyo weliba kuwa qaramada midoobay mas-uuliyiinta ayaa sheegay axaddii inay xoojin doonaan sugitaanka ammaanka ee gobolkaasi islamarkaana ay baadhi doonaan isku dhacaasi iyadaoo sidoo kalena ay bando ku soo rogeen laba magaalo oo gobolkaasi ka mid ah dhegeystayaal warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka wagaaga dhegeystayaal subax wacana wanaagsan ayaanadu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay weli waxaa isa soo taraya qayla dhaanta ku aadan sidii gargaar deg dega loo gaadhsiin lahaa boqolaalka kun ee qof ee soomaalida ah ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya marka laga soo tago dowladda iyo weliba hay-adaha caalamiga ah waxaa jira iyaguna ururo aan faa'iida doon ahayn oo ay maamulaan dad soomaali ah haddaba weriyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa magaalada toronto kula kulmay daahir cali kulmiya oo ah guddoomiyaha ururka alfa trust oo ka mid ah ururada soomaalida ah ee wada barnaamijyada gargaarka ugu horeyna waxa uu weydiiyey howlaha gargaar ee ay ka wadaan soomaaliya
maadaama aan nahay urur samafal leh dadkii abaaraha ama dhulkii dhibaatada hayso u gargaara waxaan jeclaan lahay brogramka ma arkino waxaan u nimid toronto in aan dadka abaaraha ay ku habsadeen wixii awoodeyna meel walbo toronto dadka degan nawaaxigeeda lacaga ugu arurna si dhulkii loola gaargaaro waatahay ilaa hadda barnaamijyadaa samaysteen iga waran bartan iyo markii abaaraha dalka ay ka dhaceen barnaamijyo badan ayaa sameyn laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin gobollo badan ayaa dad ku baaba'een xoolo uga dhinta marka wixii awoodeyna ayaan jecel lahaa sanad walbo ama bil walba efri bil walba horta waxaan qabanaa labiyo tobanka bilood gobol ayaan tagnaa gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ay ka jiraan ama dhibaatada ayaan wax ka qabanaa haddiina ururka alfatarasa team anigoo ku hadlaya dhammaan iyo xubnahooda waxaan jeclaa shaqsi walba codkeena yaqaan ama muuqaalkeena ama alfatarasa taageer in dhulkii hooyo abaaro baan ayaa ka jira in la taageero daarwaantabal marka maxaa la taaban karaa hadda aad nooga xusi kartaayoo abaaraha hadda aad ka qabateen oo aad dhihi karta meel hebel aan tagnay oo aan gacan ka geysan abaaraha waxaan rabnaa hadda markii ugu dambeysa waxaan qornay aniga waxaan ka imid soomaaliya bilooyin ka hor ayaa waxaan ka qornay ceel jowhar ceel biyud ayaan ka qornay meeshaas xoolo badan ayaa dadka uga baaba'ay dadna way ku dhibaateedeen macluub badan ayaa ka jirtay ilaah baa noo suurageliyay dadka sadaqadaha soo dirsaday iyo wixii aan aruurinay ceel aad u weyn ayaan waxaan ka qabanay jowhar insha allahu tacaala dad badan ayaa maanta insha allah xoolo badan ayaa ma arkino insha allahu tacaala ilaah ku badbaadiyey waa sadaqa dadka ay soo dhiibteen insha allahu tacala waa ka mahad celinayna ayadane wata daaro inta badan waxaa lais weydiiyaa marka hay-ad aan macaashdoon ahayn ay waddo barnaamij gargaar qaabka dhaqaalaha soo xaroodo loo maamulo idinka dhaqaalaha aad heshaan ee taageerada ku saabsan qaabkeebaad u maamushaan sideese ku hubisaan in ay gaarto ciddii loogu talagalay ilaah mahaddiis annaga ma ahan hay-adaha shisheeyaha kama qaadano lacagaha waxaan ka qaadnaa hooyo soomaaliyeed waxaan u geynaa hooyo soomaaliyeed alxamdulilah ilaah baa taas maarkiin oo aad nooga saaciiday maadaama aan hay-ad shishay aan wax ka qaadin waxaan samaynaa anaga waxaan leenaha dadna matala oo ambaasatoora ah ama arday nala shaqayso tuulada ama dhibaatada ka jirta ayaan u dirnaa waxay soo qiimeeyaan dhibaatada ka jirtay biyaha iyo ama dhibka ka jira ama xoolaha inta ku dhimatay markaas ayaan odayaasha sugu wacnaa si markaas ceelbiyood ama wixii awooddeena aan uga qabanno
lafteeda inaad xoolataan meesha dhibaatada saxda ay ka jirto ilan dalka dhibaatooyin badana ka jiro hal meel un ma ahan lafteeda se ku xulataan meesha dhibaatada dhabta ay ka jirto maadaama anaga gobollo badan aan ku leenaha dad student iyo survey noo sameeyo way noo soo diraan dhibaatada meesha ay ka jirto ana guddiga london joogo ayaa go-aan ka gaaro fiiriya tuuladan tuuladee ka dhib badan tuuladan tuuladee ka dhib badan maanta ma xoolaba halka ku dhimanay meeshaas ayaa anaga action ku sameynaa ama dhaqaaq aan gargaar degdega la gargaarnaa waatahay daar waxaa iga warantaa bal marka laga soo tago xilliyada abaaruhu ay jiraan barnaamijyada gargaarka waa mid aad wadaan oo had iyo jeer socda kuma eka un in abaar dalkii laga soo sheegay barnaamijyada kale ilaa hadda aad samaysaan oo sida joogta barnaamijyo badan ayaan sameynaa joogto ah waxaan sameynaa hadda barnaamijkii ugu dambeeyey ceelka waxaa ka horreeyey indhafiiqis ilma agoona oo aad u danyar oon awoodin indhaa loo fiiqo ayaan indho fiiqnay caruur badan ayaan u fiiqnay magaalada muqdisho gobolada ayaa laga keenay alxamdulilah ilah baa noo suurageliyey maalmo ka bacdi carruurtaas waxbay arkayeen dadkaasna waxaa leeyahay lacag ay soo dhiibteen ajirkooda allaasiyo qur-aanka ay ku akhriyaan iyo maarkiino cibaadada ay ku sameeyan insha allahu tacaala ilaahay ka sokow dadka muxsiniinta oo mar walba alfa talasa taageera ayaan na siiya insha allah dadkaasna waa mahad celinaynaa waa tahay magaaladan toronto had timid dalkan canada kasokow in lagu martigeliyo barnaamijyo iyo ciyaaro ay ka socdaan haddana barnaamij ayaad qabateen muxuu ku saabsanaa barnaamijka alfatrasta ay qabatay barnaamijkan kanada waxaan u nimid in abaaro baan dhulkii ay ka jiraan waxaan samaynaynaa insha allahu tacaala meelaha ugu dhibaato badan ayaan rabnaa ceel biyood inaan ka qodno booyad biyaha ayaan ku qaban doonaa insha allahu tacaala labada maalin soo socoto aan gaarsiin doonaa meelaha baahid ay ka jirto meelaha qaar alxamdulilah gobolada qaar dhulkii hooyo ilahay maadis roob baa ka dahay laakiin meelaha drayga oo biyo la-aanta ay ka jirto ayaan isku dayeynaa si ugu dhaqsaha badan booyad biyo inaan geyno waa aad mahad celinayna dadkii ka soo qayb galay reer kanada meel walba ay ka yimaadeen
waagaaga dhegeystayaal kaasna wuxuu ahaa daahir cali kulmi oo ah guddoomiyaha ururka alfa trust oo ah ka mida ururada soomaalida ee samafalka ka wada amaba gargaarka ka sameeya soomaaliya waxaana uu magaalada toronto ee dalka kanada ugu waramayey wariyahayaga xuseen nuur xaaji dagaal beeleedyo ka socda dalka suudaan ayaa la sheegay in tirada dadka ku dhintay ay kor u kaceen dagaaladan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare naf iyo maalba isugu jira haddaba weriyaha iyaga wadamadaasi amaba nooga soo waramo bariga dhexe iyo dalalka carabta badankooda xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira saraakiisha milatariga suudaan ayaa ciidamo xoojin ah u diray gobolka blue naila ee koonfurta waddankaasi si ay u xakameeyaan dagaalada qabaa'ilka u dhexeeya oo ay ku dhintaan shan iyo lixdan qof islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo konton qof oo kale golaha amniga iyo difaaca ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in xeer ilaaliyaha guud uu amray in la sameeyo guddi xaqiiqi raadin ah si loola xisaabtamo cidda ka dambeysay dirirta dadka badan ay ku dhinteen ee gobolka bulunaila warbaahinta dalka suudaan ayaa sheegtay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee suudaan uu dhisayo guddi uu madax u yahay madaxa xafiiska xeer ilaalinta iyo xubno kale oo ka tirsan laamaha amniga ee dalkaasi si ay u baaraan dhacdooyinka rabshadaha wata ee ka dhacay gobolka bulunaila sidoo kale ciidamada suudaan waxay xaqiijiyeen inay si adag ula macaamilayaan dadka beegsanaya hantida guud iyo kuwa gaarka ee gobolkaasi tirada dadka ku geeriyooday dagaalbeeleedyada ka socda gobolka bulunaila ee koonfurta suudaan ayaa gaartay ugu yaraan shan iyo lixdan qof waa sida ay xaqiijinayaan saraakiisha caafimaadka ee waddankaasi wasiirka caafimaadka ee maamulka gobolkaasi gamaal naasir ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyo qowmiyadaha howsaha iyo berta ee gobolka bulunaila kaasoo sababay geeri iyo dhaawac badan warbaahinta qaranka suudaan ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday dirirtaasi intooda badan in ay yihiin dhallinyaro la toogtay ama la tooreeyey haddaba cabdiraxmaan isxaaq shaangax oo degan magaalada khartuum caasimadda suudaan ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dirirta u dhexaysa beelo reer suudaan ah iyo saameynta uu ku reebay goobaha uu ka socdo
horta waxa uu bilowday shan iyo tobanka bishan aan ku jirno ee julaay dagaalbeeleedkan marka waxa uu markaasi salka ku hayaa kadib dilka nin beraley ahaa kaasi oo lagu dilay magaalo lagu magacaabo amuura oo gobolkan blunil blunil state ka tirsan intaas kadib marka dagaalkii ayaa kusii fiday magaalooyin aada u badan sida damaasiin roseres omudrafaa khaysaan oo dhammaantood ka tirsan gobolka lagu magacaabo blunil state marka dagaalka ayaa aad u saameeyey dadka deegaanka waxaa hadda lasoo warinaya dadka inay badanaadee magaalooyinka uu dagaalka aadka u saameeyey isaga sii baxeen oo ay markaasi magaalooyinka dariskala ah ay usii gudbeen si markaasi ay halkaas bagangalyo iyo markaas xasilooni ugu raadsadaan arrimahan ayaa imaanaya xili siihayaha safaaradda dowladda maraykanka ee caasimada suudaan ee khartuum haweeneyda lagu magacaabo lucy tamlina ay muujisay walaaca dowladeeda ay ka qabto rabshadaha qabaa'ilka ee ka dhacay gobolka bulunaila qoraal ay soo dhigtay bogga safaaradda ee barta facebooka ayay tamlin ku boorisay in wadaxaajoodu lagu dhammeeyo xasaradaha ka allowsan gobolkaasi waxayna ugu baaqday maamulka suudaan inay ilaaliyaan dadka rayidka iyo islamarkaasina ay gurmad caafimaad oo degdeg ah u fidiyaan dadka ku dhaawacmay dirirtaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo id ka soo gaaraysa magaalada washington dalka faransiiska deegaanka garnade ilaa iyo kun oo sarkaal oo ka mida shaqaalaha debdemiska ayaa la tacaalaya daba ka kacay ilaa iyo toddoba kun oo hegtar oo ku yaala dhulka imaha dabkan ayaa ka dhashay cimilada dalal badan oo ku yaala yurub oo maraysa heerkii ugu kululaha warbixin ku saabsan amuurtan iyo weliba kulaylka xadhaafka ah ee ka jira yurub waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil madaxweynaha faransiiska ayaa booqday xarun lagu maamulaya howlaha debdemiska waxaanu xaaladda ku tilmaamay inuu xilligu yahay xagaa adag deegaanada dabku ka kacay waxaa ka gubtay kaymo saddex jibaar ka badan dab deegaanadaasi ka kacay sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun iyo labaatankii madaxweynaha faransiiska waxaa kale oo uu ku ammaanay shaqaalaha dabdamiska faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo taageerada ay wadamada midooda yurub ka geysteen howlahan dhinaca kale koonfurta dalka faransiiska deegaanka bushdean shaqaalaha dabdamiska oo afartii caana maale u dambeeyey ku howlanaa dab qabsaday keymo ku yaala deegaankaasi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baktiyeen dabkii laakiin weli gobolka waxaa ka jirta digniin heerkeedu sarreeyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada faransiiska heer kulka dalka ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayey sanadihii u dhexeeyey ilaa labada kun faransiiska laba ama saddex caanamaal waxaa ka dhici jiray kulayl heerkiisu gaadhayo ilaa iyo shan iyo soddon centigrade wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun maalmaha heer kulku heerkaas gaadho waxay noqonayaan ilaa toban caanamaal dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa inay maalmahaasi gaari doonaan ilaa iyo afartan caanamaal sanadkii heerkulkan kusoo badanaya yurub ayaa loo aaneynaya isbeddelka ku yimi cimilada oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka u ololeeya fayadhowrka bii'adda iyo saynis yahanadu ay ka digayeen sidaasina waxaa qaba aqoon-yahaan axmed ibraahim cawaale oo khabiir ku ah culumta deegaanka bare sarena ka ah jaamacadda magaalada hargeysa mahadsaned cabdi xaafid iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka arladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo islamarkaasna dacallada dunida meel walba laga dareemayo ha usii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana waxaase jirta in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga barafka sida yurub oo kale iyo waqooyiga america oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aada iyo aada u kacay tusaale ahaan waxaa la diiwaangeliyey laba kun iyo koob iyo labaatankii in yurub ay ka dhacday siiba koonfurta yurub dhulka mediterraneanka france talyaaniga dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso sababtan wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbedelka cimilada marka halbeega la qaato marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii toddobiyo tobnaad dhammaadkiisii ilaa qarnigii sideediyo tobnaad bilowgiisii marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa hal digrii iyo badh ayuu kor uga kacay maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas markaas dhibaatooyinka badan aynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbaynayo isbeddelka cimilada waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylku isbeddelka cimilada ayaa dhinaca kale waxa uu ku hayaa dhibaato guud ahaanba deegaanka waa kan mar kale aqoon-yahan axmed marka koonfurta yurub hadda waxaa laga dareemayaa maaragtay inuu aada iyo aada u kordhay gubashooyinkii maalan kaymaleyda yurub siiba maalan koonfurta yurub sida spain portugal italy greece dhulka caynkaas oo kale inuu aada iyo aada u kordhay waxaa kaloo iyadana kordhay fatahaadihiibaa maaragtay kordhay siiba xagga waqooyiga oo taas ma garanaysaa iyada qudheedu ay dhib weyn hadda ay ka haysataa si lamida waxaa kordhay maaragtay qalaylkii maadaama maaragtay meelaha qaarkood koonfurta yurub oo kale in kulaylka kol hadduu kordhay markaa qoyaankii hawada ku jira ama humidity waxa loodhan jiray inuu meesha markaa uu yaraado markaa abaaro iyo ma garanaysaa saameyn ay ku yeelato dalagyadii kulaylkaasi wax soo saarkii beeraha iyo ayuu saameyn ku yeeshay wuxuu kale wax ku yeeshay ma garanaysaa maaragtay saameyno toban xagga caafimaadka iyo arrimo badan oo dhaqan dhaqaale focuska kolley inta badan waxa weeye yurub unbaa laga hadlaa laakiinse dhinaca koonfurta qudheeda ama arlada xaggeeda koonfureed maaragtay sida australia oo kale new zealand argentina argentina iyo brazil dhulka qudhooda saameynaha waa laga dareemayaa waa meelaha ugu badanee magaranaysa maaragtay khaymalayda gubanaya aynu ka maqalnaa baryahii dambe waxay ahayd australia ahayd wasaaradda caafimaadka britain ayaa dhinaca kale soo saartay digniin ku saabsan heer kulka dalka oo kor u dhaafaya toddobaadkan afartan centigrade digitaankan heerka saddexaad ayaa laga soo saaray deegaanada koonfurta magaalooyinka ku yaala gobolka midlanska iyo bariga england iyada oo qorax kulayl badanina jiro cabdi xaafid cawin ismaaciil v o a london
magaalada toronto ee dalka kanada waxaa goordhaweeda lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha toddobaadka soomaalida oo maalmahanba halkaasi ka socday haddaba weli ayaga dalkaasi kanada nooga soo warrama xuseen nuur xaaji ayaa haatan khadka telefoonka ee magaalada toronto si toosa ugu jira marka hore xuseen waan salaamayaa waxaan filayaa toronto maalmahanba aada mashquul badnayd baad khadka kaga soo jirtaa bal ugu horreynba haddaan ku weydiiyo nooga waran ciyaarihii see kusoo gabagaboobeen cabdixakiim waad mahadsan tahay waxaa xusid mudan ciyaarahan inay bilowdeen sideedii bishan oo ay ka qaybgalayeen saddex iyo toban koox oo sagaal ka mid ah ay ka socotay dalkan canada oo lix ka mid ah ay toronto ka socotay laba kooxna ingiriiska halka labada koox kalena ay maraykanka ka timid labada koox ee maraykanka ka timid ee ohio united iyo midnimo oo minnesota ka socotay ayaa ciyaarta kama dambeyska ah halkan maanta ku ciyaaray iyadoo guusha ay raacday kooxda ohio waxaase xusid mudan in laba gool ohio looga hormaray labada goolna in ay barbareeyeen kadibna gool kulaad ama rigoore ay sidaasi guusha ku raacday waagaag marka toddobaadkii dhammaa ee soomaalida la isugu tegay waddanka canada guushii waxay soo raacday kooxihii labadii kooxood ee maraykanka ka yimi mid ka mid ah xuseen ciyaarahan aad bay magaaladu mashquul u ahayd dad kala duwan baa isugu yimi maalmahanba waa la dareemayey in yaa soo qaban qaabiya se maxay tahay ujeeddada inta badan laga leeyahay ee loo qabtaa
cabdixakiim ciyaarahan waxaa soo qabanqaabiya waa sanad guridii soddonaad oo ay socdaan ciyaarahan qabanqaabiyaashuna waa ururka today oo arrimaha dhalinyarada iyo horumarintooda ka shaqeeya ujeedka mar aan weydiiyey waxay ii sheegeen inay tahay laba mid laba ujeedo in laga leeyahay oo tan koowaad ah in lasoo saaro ciyaartooy taya leh oo xulkii qaranka soomaaliya iyo wadamada ay ku nool yihiin iyo naadiyada caalamka matala oo soomaalida magac iyo maamuus usoo jiida ujeedka labaad ay sheegeen inay kaleeyihiinna waxay tahay sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada soomaalida sidaa og tahay toronto iyo magaalooyin ingiriiska ka tirsan iyo maraykankuba mararka qaar dhalinyaradu dhibaatooyin iyo faraha la galaan ama ay kula jiraan marka waxay leeyihiin haddii kubadda lagu dhiirigeliyo tartamo noocaana loo qabto waxaan u aragnaa ay leeyihiin in lagu badbaadinayo dhalinyarada islamarkaana looga weecinayo falalka aan wanaagsanayn waagaag haddaynu qodobkaasi eegno dhalinyarada iyo weliba dhibaatada ay inta badan samayn jireen waddanka kanada waxay ka mid ahay gaar ahaan magaalooyin kala duwan ay soomaalidu ku badan yihiin in dhalinyarada soomaalidu ay iyaga dhexdooda dhibaato dhex mari jirtay ama iyaga dhib loo geysan jiray qaarkood ay xabsiya ku dambeyn jireen haddaynu eegno dhalinyarada iyo weliba tartankan ciyaaraha ka qaybgalkooda inaba wax isbedel oo yimi inta muddo soddonkaa sannadood ay ciyaaruhu soo socdeen dhalinyarada noloshooda iyo habdhaqankooga isku yimi dabcan marba marka ka dambeysa waxaad moodaa in xaaladdu soo wanaagsanaanayso oo dadku ay ogaanayaan halka dhibka ay ku jirto ma ahan kubadda iyo iyo cayaarahan iyo barnaamijyada dhalinyarada ururkan today uu wada oo keliya mid lagu soo gabagabayn kara ama lagu soo afjeeri kara dhibaatada dhalinyarada haysata intaa in ka badan ay ubaahan yihiin xarumo ay ku cayaaraan ama isugu yimaadaan ay ubaahan yihiin wacyigelin ay ubaahan yihiin howlo badan ubaahan yihin lakiin sida aad sheegtay oo dadka qabanqayaashana ay aaminsan yihiin waa mid ka mid ah waxyaabaha ee dhibaatooyinkaas dabcan lagu yaray waana laga dareemaya in la yareeyo cabdixakiimo cayaaraha laftooda haddii aan dib ugu laabto xiisaa usii yeelaya waxay ahayd in lix koox oo toronto ee ka dhisan oo dhalinyara oo xirfadlayaala dabcan iyagii banaanka loo saarayoo koobkii maraykanka u aaday taa lafteedu dadka aad ayay u hadalhayaan waa la isweydiinaya an lafteedu maraan la sheekaystay macalimiinta kooxaha toronto ka dhisan iyo guddiga qabanqaabaduna oo aan weydiiyey sababta taas sagaal koox oo kanada ka dhisan koobkii gacantooda uu uga baxay oo maraykanka u aaday xuduudda uga tallaabsada waxay ii sheegeen inay tahay in kooxahan aysan ku cayaarin garoomada oo kow iyo toban kow iyo toban lagu galo oo sideed sideed cayaaraan sidoo kalena dad cayaaraha ka faallooda waxay ii sheegeen in dhanka tababarayaasha laftooda ay u baahan yihiin in la xoojiyo oo tababarayaal fiican kooxuhu ay helaan laakiin isku soo wada dogsi guud marka laga hadlayo waa ciyaaro aada u xiiso badan oo maaragtay dhalinyaraduna faa'iido badan u leh waan gartay xuseen marka laga yimaado saddex iyo tobankaa kooxood ee ku tartamayay dabcan dee magaalada ama uu ka dhacaya toronto iyo gobolada kale ee wadankaasi kanada iyo weliba maraykanka oo dee dacalka ku hayaba aad baa looga tegay oo looga dareemayay ciyaarahan daawashadooda yaa la tilmaami karaa ama ka qaybgalka dad nooci ayaa kasoo qayb galay se xamaasadii iyo weliba isku imaanshahaasi marka laga yimaado ciyaartii la ciyaarayay say ahayd waa su-aal muhiima cabdi xakiim intaanan kasoo qaybgalayaasha iyo dadka ugu muhiimsan aanan ka dawaajin waxaa xusid mudan in tartankan dhalinyarada uu barbar socday tartan odayaal ka kala yimid maraykanka iyo ingiriiska iyo canadaba iyaguna ka qayb gelayeen oo koob kale meeshaas yilay isla ohaayo ayaa iyadana odayaashu kuguul ku guulaysteen oo koobkii ay la hoydeen marka ohaayo halkan waxay ka qaadeen laba koob oo midkii odayaasha iyagaa la tegay kii dhalinyaradana iyagaa la tegay haddii su-aashaas usoo laabtaya ka qaybgalayaasha dad cayaaraha aada u yaqaano oo ka faallooda oo maaragtay ciyaartooy hore oo qarankii soomaaliya iyo maaragtay u cayaari jiray naadiyadii waaweyn faltami jira ayaa kasoo qayb galay fanaaniin tiri badan ayaa joo ayaa joogay sidoo kale dhalinyaro iyaguna ka da-yar kuwa hadda ciyaaraya oo mustaqbalka rajeynaya inay meesha kasoo muuqdaan ayaa usoo daawasho tegaya waxaa usid mudan in ciyaaraha markay soo gaaraan kama dambayska iyo markii ciyaaruhu ay maalmihii koowaad ba isku daba dhaceen in garoonka aada loo soo buuxinayay oo dadku meelo kale fogfog ay ka imaanayeen marka dad aada ciyaaraha caanuga oo aan hebel iyo hebel hadaadaan dhaho wax badan aan ka tegayo ayaa dabcan meesha joogay waxaa usid mudan xitaa in mas-uuliyiin iyo maaragtay dad v o a da annaga asxaabteena ka tirsan inay ka qaybgeliyeen oo ciyaartooy ay kamid yihiin maxamed colaad xasan dabcan oo dadku ay ku yaqaanaan warbaahinta oo keliya ayaa kamid ahaa dadkii washington d c oo ciyaariyay laga adkaaday koobkana ohaayo odayaashooda ay ka qaadeen marka v da lafteeda goobjoog ayay ahayd waagaag marka waxa weeyaan inta badan odayaashu waxay la baxaan dhalinyarada cuslaatay odayaal inta badan laguma tilmaamaa filaya aada iyo aad baan xuseen kugu mahad celinaynaa waxaanu ku leenahay waa mahadsanid baan ku leenahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga dalka canada xuseen nuur xaaji oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada toronto isla markaana inooga warramayey ciyaaraha toddobaadka soomaalida oo magaaladaasi lagu soo gabagabeeyey haatanna idaacadda gabagabadeedii baynu ku dhownahay aynu jillicna dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heesta ruun iyo weliba codka maxamed xasan xuseen lafoole wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayaan uga xunnahay inaan heestaasi idiin dhamaystirin kari weyno wakhtigu aad inoogu gaaban aawadeed iyo weliba codka maxamed xasan xuseen lafoole tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo